halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da oo ad kala socotaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa axad labaiyo labaatanka bisha ogto ama aan idhaahdo sagaaliyo labaatanka bisha oktoobar sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona sahra cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mida barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad kasta aad maqashaan maantana ku saabsan hibada iyo hal abuurka ganacsi ee hablaha dhallinyarada ah
waxaan jecelahay anu inaan horumar ka gaadho gobolkayga inaan horumar ka gaadho dalkayga inaan dadkayga la shaqaystaan jecelahay waxaan jecelahay inaan dalkayga aamino inaanan dal shisheeya aadin anigoo tahriib ku tegay anoo aqoonla inaan dal shisheey intaan aado islaamaha waaweyn iyo odayaasha waaweyn u dhaqin oon xafaayadda ka bedelin waxaan jecelahay inaan dalkayga iyo dadkayga la shaqaysto anu waxaan joogaan waa magaalada boorama
kaalmihii heesaha ayaan iyaguna dhegaystayaal ka madhnaan doonin in idaacaddayadan duhurnimo heesaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
qabkiyo qabkiyo dookhaygayo ankayguna kuma qawadin adunbaan kugu qanceemiyo qaybsami karaa qalbigu
maxay raga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan maxay raga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idinkugu haynaa barnaamijka inta aanu ku guda jirno balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
iyadoo madaxweyne donald trump uu isu diyaarinayo safar toban maalmood qaadan doona uu ku tegaya qaaradda eshiya islamarkaana noqonaya kiisii ugu horreeyey ee uu ku tago gobolka tan iyo markii uu xafiiska qabtay ayaa qaar ka mid a hogaamiyaasha gobolku ay isugu yimaadeen washington toddobaadkii hore lee hins long oo ah wiilka ugu weyn ee lee quan yu oo ahaa asaasihii ama ra-iisul wasaarihii asaasay singapore iyo weliba islamarkaasna noqonaya ninka kala wareegaya amaba qabsan doono amaba lagu wado inuu la wareego goobtaasi ayaa u sheegay dad dhegaysanaya ama uu kula hadlay wadankan maraykanka caasimadiisa ee washington in istaraatiijiyadda guud ee qaaradda asia ay ku xidhan tahay amaba keliya ta aanay ku xidhnayn waxyaabaha gudaheega ka socda balse sida oo kale maraykankan ay xidhiidha leedahay xaflad lagu qabtay aqalka cad ee washington ayaa lii uu sheegay madaxweynaha maraykanka in singabore ay la mid tahay sida wadamada kale ee ku yaala qaaraddaasi islamarkaana keliyata ay eegayso jina iyo weliba maraykanka xidhiirkiisa weliba ay si dhow eegayso madaxweyne trump ayaa la filayaa in uu gobolka amaba qaaraddaasi eshiya u tago bishay nagu soo aadan ee noofembar saddexdeeda
dhulgariir xooggan ayaa waxa uu ku dhuftay dhulka beeralayda ah ee gobolka waqooyi bari ee dalka afghanistan goor dambe oo xalay ah taasi oo la sheegay xataa in laga dareemay deegaanada ku dhowdhow waddanka dariska ay yihiin ee bakistan hay-adda la socoto saadaasha hawada ayaa ee maraykanka waxa ay sheegtay in shan dhibic laba magnitutude cabirka dhulgariirada lagu cabiro inuu ku dhuftay gobolka lagu magacaabo hindi kuush ee dalka afghanistan iyadoo sidoo kale hay-adda kale iyadana hawada la socota ee tan bakistan ayna iyadana sheegtay in shan dhibic toddoba magnitude uu ahaa cabirka dhulgariirkaasi ku dhufta dalka afghanistan ilaa iyo haatan ma jirto wax warara oo sheegaya in dad waxyeelo ay kasoo gaartay dhulgariirkaasi bishii oktoobar ee sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ayaa isla gobolkan hindukuush ee isagu ku yaala dalka afghanistan islamarkaasina xuduuda lale bakistan waxaa dhuftay dhulgariir cabirkiisu markaasi uu ahaa toddoba dhibic shan magnitutude kaasi oo ku dhowaad afar boqol oo qof ay ku dhinteen
dhowr wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waxaad nagala socotaan v o a oo idinka imanaysa washington gaar ahaanna waxaynu ku guda jirnaa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana dhegaystayaal maalin kasta xilligan oo kale aad nooga barateen inaan idiin soo tabinno islamarkaana aynu wada dhegaysanno barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay islamarkaana aan ku soo qaadan doonaa hibada hal abuurka ganacsi ee hablaha dhallinyarada ah waxaana magaalada boorama noogu soo diyaariyey waryahayaga haashim sheekh cumar good
kusodhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo maalin walba waxaad aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ee maanta waxaanu ku soo qaadan doonaa hal abuurnimada ay hindisaan gabdhuhu waxaana inoogu martiya maanta barnaamijkeenna fadxiye yaasiin buuni oo loo yaqaano fadxiye laki fadxiye laki waxay ka samaysay magaalada boorama goob lagu dhaqo baabuurta fadxiye waxaan ka waraysanaynaa bal ganacsigaasi ay samaysay ee ah goobta lagu dhaqo baabuurta wakhtiga ay samaysay iyo sababta ay u samaysay aad iyo aad baad mahadsan tahay haashimow horta waxaa tahay macalinkaygii saxaafadda aniga waxyaabaha aan ku daydo ragga aan ku daydo amase maxaa la dhahay aan eegtaa waa idinka anigu saxaafaddan ku jiraa t v-ga qaranka somalilan baan u shaqeeyaa waxaan u shaqeeyaa radio hargeysa waxaan ka shaqeeyaa oo kale kamaradahaase loo duubo ugu horeyntii waxaa igu dhaliyay ganacsigan inaan samaysto sidaydaba hortaanu gabadh baan nahay weliba gabadh dhalinyaro aan nahay faamiligaygaan u shaqeeyaa xaafadeedu waxay ahayd buur family xaafadeedu waxay ahayd waa danyar si aan uga saaro danyarnimadani oy dadka magaalada kuna ula mid noqdaan ayaan anigu fikri igu dhashay anigoo dhalinyara si aan hooyada yaaba ay waxla qaban lahaye sagaalkayga ciyaalaan walaalaha nahay anigu iskuulka dartooda ayaan uga baxay saan iyaga u caawin lahaan heerka ay rabaan ay qayrkoo taageen aan u gaadhsiin lahaa sidaas aawadeed waxaan ku shaqaynaya kamaradahaasa loo duuba mar walba culays bay saarnaa iyadoo naaga wax duubaysaa iyadoo maxay wax duubaysaa laakiin umaan joojin jirin waayo qof meel waa caddahay meel ka madow anigu heerkaas inaan gaadho waliba reerkayga meel gaadhsiiyaan u socday alxamdulilah waan gaadhsiiyey inankaygii tahriibinay nabad buu tegay muxuu ahaa jarmalka hooyaday yaa bahaynaa gacanta hadda igu jiraan aniga biiliya way wanaagsan yihiin shaqadii labaad ee qabtay waxay ahayd waxaan yeeshay muxuu ahaa bajaaj bajaajyadane saddexda taayir leh baabuurta yaran ee magaalada cusub ku cusub toban dollar baa kasoo bixi jirtay biilka xaafadan ka dhigi jiray sidaan u waday ayaan wax yar ruursaday waxaan sameeyey leemaajo waxna jir waad samayn kartaa waayo dalkaagii dadkaagooda amintid baad wax ku qabsan kartaa dhul shisheeye ma aadin dalkaygii baan ka shaqaystay dhulkaygii hooyaan ka shaqaystay leemaajada aan sameeyey si ay leemaajooyinka kale uga duwanaato ayaan keenay dumar sidaa aawadeed leemaajadii imka afar bilood bay furan tahay si fiican bay noogu shaqaysaa alxamdulilah baan ku jirna goobtan lagu maydho baabuurta ee la yidhaahdo leebaajada inanta amase leebaajada gabadha maxay kaga duwan tahay goobihii kale ee lagu meydhayey baabuurta
horta waa la iska garanayaa rag waxa hor yaallaa waa dumar mar walba wasladaa dumarka haddii la hor qaado taamay daba soconayaan kamaba leexleexanayaan tan kale taalaana waxa weeyaan inanka sidoo ina namadu u maydhayaan dumarkuma maydhayaan intuu dheexani dhalaalkan daawanayo ayaa baabuurka waa loo dhameeyey marka hore mida kalena waxaan ugu shidnaa anaku waxyaabihi ududgoonka waayo dee guri baan ka shaqeynaa waan garananaa nidaamkii dumarkaan garanaa markuu ninkaaku soo galay udgoon waad samaysaa sidaa aawadeed inankan markuu saaxiibadii usii tegi doono haddii gaadhigiisii loo udgooneeyo alxamdulilah saaxiibadina ku duceyn isaguna horuba kugu soo duceeyey
hore ma u aragtay gabadh furatay goob lagu dhaqo baabuurta oo ku taalla magaalooyinka dalka ee somalilan maanan arag laakiin habluhu kolleyba ragga way isku hoosaysayaan ilaahay hadduu lixdii lixaad ku dhammaystiray wax walboad qabsan kartaa waayo dumarnimaad ku ciilaysaa dumarnimadaa ku ciilaysaana wax kale maaha waa markaad ubad dhashid unway dumarnimada kugu soo baxaysaa intaad dhallinyarta tahay surwaali garan kubaa kaa maqana dee nin waa tahay fikirkana dee ilaahay baa bixiya oo waa hibo xagga ilaahay ka timaada waxaan jecelahay anu inaan horumarka gaadho gobolkayga inaan horumarka gaadho dalkayga inaan dadkayga la shaqaystaan jecelahay waxaan jecelahay inaan dalkayga aamino inaanan dal shisheeya aadin anigoo tahriib ku tegay anoo aqoon inaan dal shisheey intaan aado islaamaha waaweyn iyo odayaasha waaweyn u dhaqin oon xafaayadda ka bedelin waxaan jecelahay inaan dalkayga iyo dadkayga la shaqaysto anu waxaan joogaan waa magaalada boorama imise shaqaalaha ayaa ka shaqeeya goobtan aad ku dhaqdo baabuurta waxaa ka shaqeeya saddex hablood iyo laba wiil baa ka shaqeeya wiilashu korkay u dhaqaan dumarkuna waxay sameeyaan muxuu ahaa dhalaalintii iyo udgooniintii iyo soo dhoweyntii namada u qaabilsan yihiin
adi laftaadu marmar baad ka shaqaysaa oo aad maydhaa baabuurta soo ma jirto taas ha anigu anigaabaa dhalinyartan aan hadda haystaana tababaray waayo ina yaroon anigu si baabuur loo mariyo ina yaroon anigu si baabuur loo mariyo horta habluhu wabay la yaabayaaba islaamuhuna kaba sii darno inaa taas way waalantahay ka hornay waayo shaqadu waali ma aha uma arko waali waayo dadkaagii iyo dalkaagi inaad la shaqaysatid ayaa ku wanaagsan anigaa dhallinyartan hadda ii shaqaysa baray tababarka siiyey macalinka looma yeedhin cid kale looma tegin markii la aan bahasha soo iibsanayay iyo meelihii aan baabuurta ka meedhan jiraan eegi jiray sida loo dhaqo dabeetna waan bartay anigaa tusay maalmihii u horreysay o dhan anigaa meedhi jiray haddana markay shaqadu ku badato anigaa ka shaqeeya badanka
waxaad carabka ku dhufatay in walaalkaa tahriibay walaalkaagaa tahriibay ee aad tilmaantay inuu iminka tegay yurub xaaladda uu ku soo kordhiyey qoyska ee culaysa ma nooga sheekayn kartaa
walaalkay isagoo dugsigii sideedaad dhiganaya ayuu tahriibay annagoo yaryar dabadeedna waxaanu ku kari weynay waxbarashadaada sii wado wuxuunbuu ilaahayna siine hooyadii maqaaxi bay shidi jirtay aabbahay wuxuu ka shaqayn jiray qasabadaha la xidho maalintaa waxaanu helin jirnay waxaan annaga ku cunayno wax dhigaaloo noo yaali ma jirin gurigaa aan degannahay mooyaane dabeedna inankaygii waa lagu kari waayay inuu magaalada aamino u dadkiisii aamino iskuulkiisii waxbarashadiisii wato wuu tahriibay ha tahriibe waxoogaa waa lasoo celceliyey anagu waxaan u iibinay gurigaygii meel aan gallaame ayna jirin hooyaday aabbahay anigaa ku yihi hooyo ilaah bilaadanka kala biiliyaa miyuu inaga inaga maqayahay ma yaabay hooyaday tiri haddaba anaa guri inoo kareenaya sidaasaan ku galaynaa inankeenaasina ilaahay baa caawinoo meel hagaagsan mu gaari doonaa wuxuu xaafada kusoo kordhiya ma jirto wuxuu naga sii lumiyey mooyaane laakiin taasina waa ilaahay maadee dee naftiisii badbaaday qoys ahaan inta aad la dhalatay ee walaalahaye adigaa ugu weyn miyaa may anigu uguma weyni intaan la dhashay waxaa laba bahood baan nahay bah aabbahay dhalo iga waaweyn aniga iyo bah hooyaday dhashay laba iga weynyihiin weeyaan hooyaday sagaal ciyaali dhashay shan inoomood iyo afar gabdhood laakiin anigu qofka saddexaad baan ku jiraa
inankaa tahriibay mooyaane intii kale halkay joogaan iminka
hal laba gabdhood waa la guursaday inta kale ciyaal ciyaalkii hadda joogtana anigaa ugu weyn maxaa la dhahaay inamadii midna kaa tahriibay iyo ku hargeysa ka shaqeeya hadda inta kale waxbarashadoodii iyo howlahoogii aniga ayaa gacantu ka iyo hooyada iyo aabahayba fadxi waxaa kale oo jirtay gabadh aad walaalatiin oo iminka ka shaqaysa meeshan lagu dhaqo baabuurta ee aad samaysay gabadhaa lafteedu waxaad ii sheegtay in gabadhaa lafteedu ay tahriibaysay oo laga soo qabtay wajaale kabacdi aad sababaha kugu kalifay inaad samayso goobtan lagu dhaqo baabuurta ay ka mid ahayd inaad walaashaada ayaree tahriibaysa oo kale aad u samayso shaqo abuur bal arrintaa nooga waran walaashayda gaer way ogeyd walaalka marxaladda uu maray hooyadayadaa afar adag saacad ag joogto gurigii joogtay anuu badanku aan ka maqnaa shaqaan ugu maqnaa waan usoo shaqaynay ismaayna odhan walaalkaa dhibtaasuu maray dhibaatada intaale saleeg baa la kulantay isagoo weliba nina iyadoo gabadha ayay isku daday markii hooyada iyo aabbahay aan u sameeyey bayd ay galaan sidii bal iyayab wuxuun hooyada iyo aabbaha maqsina allaha ka yeele ayay iyaduna damacday inay intan hooyada iyo aabbahay loo sameeyey inaa ka tahriibto oo iyada intaa lagu amba bixiyo kama ay fikirin hooyadeed iyo aabbahay dhibtii ay soo mareen hore kama ay fikirin ciyaalkooga sagaalkooga ciyaal ee magaalada jooga laakiin maskaxda ilaahay baa bixiya aniga ayaa walaashay u aqal celiyey anigaa ka soo qaaday wajaale anigaa keenay magaalada waxaan ku yihi meel waxaan furanayaa gawaadhida lagu dhaqo sidaas aawadeed adigaa ka shaqaynay aan kuu dhiibaya hadda alxamdulilah bay ku jirtaa meel waxbarasho aan ku daray oo maxda waxay leemaajadan ay ka shaqaysaa gelin gelinna waxbay barataa alxamdulilah bay hadda ku jirtaa wayna iska daysay tahriibkiiyo wixii maskaxdeeda ku jiray waxaan ku yihi dalkaagood ka shaqaysatid inta dal shisheeye ayatid ayaa kuu dhaanta saad ka dhawaajisay adiguba walaalkaa waxaa loo iibiyey gurigii aad geli jirteen taas oo aad markii dambe uga wareegteen guri kale oo kiraa laakiinse hadda waxaad u dhistay guri siday kugu suuro gashay in aad markii gurigii loo iibiyey walaalkaa aad guri u dhisto siday adiga kugu suuro gashay horta ilaahay baa la isku xidhaa waxa biniaadankaas raaqaana waa ilaahay weeyaan haddii walaalkay gurigii aan gelayna hantida noo ahaa anaga sagaalkayga ciyaala uu loo iibiyey tahriibkiisa aawadeed anigu waxaan isku dayey maadaamaan kamaradahan duubayay ilaahay baabulah markaan toddobada subaxnimo u baxo wuxuu ilaahay soo siin reerkayga ula soo noqon jiray waayo kolbasaan qolo wax ugu duubaya ka tobanka ku siinaya ka labaatanka ku siinaya ka kontonka ku siinaya koley lacag baad la soo hooyanaysaa kiradii hooyaday waan ka caawiyey ilaahayna waan isku xidhay oo waxaan yidhi ilaahay mooye bilaadan kale bilaadan kale oo dadka caawinaya ma jiro hooyada yaabahayna waxaan kuuhi hooya aniga igu kalsoonaada waayo ina yaroo suuqa usoo baxdo hooyada yaabeed u shaqaynaysaa dadku waxu arkayaan dhibaato u arkayaan cid ku caayaysaad arkaysaa cid ku aflagaadinaysaad arkaysaa laakiin adigu meel baa kuu cad hooyada yaabahaad aragtaa dhibtan ku jirta inaad ka saartid kuma wanaagsana inaad eegtid hebel wuxuu ku hadlayo waayo waxaad arkaysaa hooyada iyo aabbahaa oo jaarka ciyaalkiina cuntada looga soo qaadayo waa inaad adigu ka dhidhidaa ood samaysaa waxay aad kaga badashid ood reerkiinii anfacu samaysaa goobtan aad samaysay ee lagu dhaqayo baabuurta dhaqaalaha aad ku samaysay iyo raasamaalkiisu waa imsa
horta tayar baa taweyn lagu gaadhaa wax badan kumaanan samayn waxoogaa yaran urursaday oo dumarku hagbad wax la idhaha ay galaan sidoodaba hagbaddaa yar ayaan ku sameeyey waxay iga baxday saddex kun oo dollar intii yar markaan yayabay laakiin hadda way iska fiican tahay markaan shaqaalihii ka bixiyo ka bixiyo muxuu ahaa maxaa la dhahaa leyrhkii iyo biyihii iyo kiradii markaan ka bixiyo waxaa aniga iisoo noqotaa waa shan boqol shantaa boqol faamiligaygaan siiyaa waxyaabihii ka dhiman dee waayo anu dowlad baan u shaqeeya weligoo ma shaqayn doono dowladduna waa cadaawad iyo godobun weeyaan qofka shaqaysta dadkuma jeclo weliba dhalinyar weliba inana dhaawac badan baa soo gaadhaya iska daa cayda kugu dhacaysa maskixiyan wax dhibta kaa soo gaadhaysa ka badnaanaysa laakiin mar walba waa inaad adigu ka tanaajushaa oonad eegtaa dulqaad samaysataa eegtaa ummadaada inay dadkaaga yihiin odaad u shaqaysan karaysid waayo dadka haddaad dhagaxaan ka soo qaadid waad shaqaysan kartaa dee
waxaad sheegtay inaad bajaaj iibsatay oo bajaaj ay ku shaqayn jirtay maalintiina ay toban doolar kusoo saari jirtay bajaajtii ilaa imiga may ku shaqaysaa
ilaa hadda way shaqaysaa bajaajtu maalintiina waxay ibso saartaa toban dollar marka shidaalkeegi iyo inanka ku wada laga gooyo tobankaa dollar waa dhaqaalaha da soo hoyanaya waxaan rabaa inaan waxyaabaha yare ganacsigeen sameynaya tayarunbaa taweyn lagu gaadhaya aan meel hagaagsan oon kasii aanba qaadi karo aan ka samaysto marmar ma wadaa bajaajta aduu aad leedahay ee ka shaqaysa suuqa magaalada buurama marmar ma isku daydaa inaad kaxayso oo aad wado
runtii waan aqaanaa sida loo kaxeeyo oo gawaadhiba waan wataa bajaajna waan kaxeeyey laakiin magaalada kama dhex shaqaysan kari sido haddaad inantood bajaaj bay kaxaysa la dhaho waxaa la moodayaaba inaad gaalowdayba alla hiblaayo way waalatay baa la odhanaa hooyaday aabahayay dacwadan intan leegaa ku socotaa haddana bajaaj ugu dari maayo dee in la dhaha inantaadii nin bay noqotayba malaha gabadh maad elin baa laga odhanaya waxaad tahay gabadh da'yar oo dadaal badan samaynaysa marna ma ku fikirtay inaad tahriibto ood waddamada yurub iyo maraykan iyo meelaha loo socdo ay dhallinyarada u socoto aad tegto marna fikirkaaga iyo hamigaaga ma soo galay run ahaantii horta anu mabaan jecleen dal shisheeye inaan aado dalkaygaanimino waayo intaa in leegba waxaan u joogay magaaladayda hooyadaiyo aabbaha iyo faamiligayga naxdinta hooyaday ay iga naxaysay intaan tahriibayo aniga wax usoo kordhiyaa dhaanta waxaan jecelahay anigoo wax haysta anigoo alxamdulilah ku jira anoo barwaaqo dalkaygu oo ummaddaydii aaminay inaan baasaboor sharciya ku galo waddanka aan rabo laakiin inaan tahriibo inaan dhibaatoodo ma jecli gabdhaha kula midkaa ee guryaha iska fadhiya amase aan waxbaran amase aan dadaal shaqo samayn maxaa dardaarana amase fariinaya aad u gudbin lahayd waxaan odhan lahaa runtii horta rag wax inooma ogola dumar haddaan dumar nahay run markaan isku sheegno ilaahay lixdii lixaad hadduu ku dhammaystiray waxa ku wanaagsan inaad shaqaysatid waxa ku wanaagsan shaqo kasta ood qaban kartid inaad qabatid wax kasta ood dumar ahaan u samayn kartidna inaad u samaysid waayo dumar markaa la idhaaho rag waa u naxaan laakiin wax kuuma ogola way kuu naxayaan waxba kuuma ogola laakiin haddaad adaygu la timaadid ood adigu shaqaysatid way kugu garab galayaan hadday jilaac ka arkanaan dee waa tagtay shaqada ugu badan ee aad qabato ee aad ka shaqayso waxaad tilmaantay inay tahay warbaahinta iyo saxaafadda shaqadaa warbaahinta ee aad ka shaqayso maxaa dhiba ee aad kala kulantaa waxaan kala kulmayaa markaan inamadii wax la dhex duubayo inan walbaaba wuxuu odhanayaa inan wax duubaysa wuu ku tuurayaa marka hore laakiin haddaad la timaadid adayg ood isku adkaysid oo waan shaqaysanaya ay kaa go-an tahay adiga oonad naxariis iyo gabadhnimo fiirininankii dee waad shaqaysan kartaa anigu waxaan ku shaqeeya waa kamarada ayaa u badan waxaan qabto uun maalintii ku shaqeeyo kamarada aan ku shaqaynaya imka caan baan ku noqdayba cidbay lama yaabtaba waayo kamaradii afaraatanka saacadood waan ku duubayaa muxuu ahaa waan ku shaqaysanayaa wixii u horeeya biilka reerkaygaan kasoo saarnayba kamarad buu ahaa waana ku faa'iiday alxamdulilah baan taaganahay dadkaygiiyo dalkaygii baan dhex joogaa
mustaqbalka maxaad rajaynaysaa inaad maxay noqoto heerkee gaadho ayaad rajaynaysaa horta runtii siyaasadaan aad u jecelahay anigu inaan siyaasiyad noqdo waxaan hiigsanaya ayoo kale inaan marwasantum noqdo taasi waxa weeyaan fatxiye yaasiin buni oo loo yaqaano fatxiye laki kana shaqaysa warbaahinta gobolka isla markaasina samaysatay meherada ay iyadu leedahay oo ay ka mid yihiin bajaaj iyo goob lagu dhaqo baabuurta oo ay ka shaqeeyaan gabdho iyada la mid ah oo ay shaqaalaysiisay waxaan ku wareysanaynay barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka oo aynu maanta ku soo qaadanay hindisaha iyo hal abuurka gabdhaha da'da yarle ay sameeyaan tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa anigoo idiin soo diyaariyey barnaamijka ahna haashim sheekh cumar good idinkana soo gudbinayay magaalada boorama sidaas iyo ammaano allah tan iyo kulantideenna dambe
waa hagaag dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay waryahayaga xaashim sheekh cumar good oo inala socodsiinayay barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aad kala socoteen laantaaf soomaaliga v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah qoraallada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonnada taabladyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa google play store amaba apple store kuna raadi magaca v o a soomaali dhegaystayaasheenna ku sugan maraykanka u k kenya sweden norway iyo south africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadigae uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkaddaada teleefannada haddaba la soo deg abkan cusub ee v o a soomaali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a soomaali ay baahiso
waa hagaaga dhegaystayaal mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba duhur wacana wanaagsan ciddii warbixinada barnaamijyada iyo weliba wararkaasi ay seegaanna waxaad dib uga daalacan kartaan boggayaga internetka ee v o a somaly com gabagabada idaacaddaenu kusii siqaynaa intaynaana dhinaca kaalmaha sugaanta eegin saare cabdi axmed oo stuudiya ugu helisaan ka codsada qodob iyo laba ka mid a wararkii ee caalamka haye saare waad mahadsantahay cabdixakiim maxamuud shirwac madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa isu diyaarinaya toban maalmood oo safara oo uu ku tegayo qaaradda asia waxa uu noqonayaa safarkiisii ugu horreysay ee uu gobolka ku tago tan iyo intii xafiiska uu qabtay xilli madaxweyne trump uu isu diyaarinaya safarkaasi tobanka maalmood uu ku tegaya qaaradda asia ayaa sidoo kaleeto waxaa la filayaa in uu kulamo la qaato qaar ka mida hogaamiyaasha gobolka oo isugu yimid washington toddobaadkii hore waxaana la filayaa halkaasi in dhinacyada wadamada ku bahoobay asian bacifiga oo iyagu ku tiirsan arrimaha diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha maraykanka iyo madaxda maraykanka inay kulamo ku wada qaataan dhulgariir xoogan oo cabirkiisa lagu sheegay in uu yahay in ka badan shan dhibic laba magnitutude cabirka dhulgariirada ayaa waxa uu ku dhuftay gobolka waqooyi bari ee hindu kush ee dalkaasi afghanistan waxaana dhulgariirkaasi laga dareemay wadanka kaleeto ee ku dhow bakistan afghanistan ee bakistan hay-adda la socota dhulgariirada iyo sidoo kaleta saadaasha hawada ee maraykanka ayaa waxa ay ku cabirtay dhulgariirkaasi shan dhibic labo iyadoo hay-adda sidoo kaleeto la socota hawada ee dalka bakistanna ay sheegtay inuu ahaa toddoba dhibic waa shan shan dhibic toddoba magnitudude ma jirto ilaa iyo haatan cid wax ku noqotay oo lasoo wareeyey cabirkaasi sare ee dhulgariirkaasi bishii oktoobar sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ayaa isla gobolkan waxaa ku dhuftay dhulgariir dhammaa toddobo shan toddoba dhibic shan magnitutude cabirka dhulgirrada markaas oo ay ku dhinteen in ka badan afar boqol oo qof aad baad umahadsan tahay dhegaystayaal waa warkii caalamka rogaal celiso saare cabdi axmed inala socodsiinaysa gabagabadeeda haddaynu ku soconnaa haatanna haddaynu eegno dhinacii kaalmaha heesa ah waa cabdihani iyo weliba yurub genyo dhegaysaabo
adaan qayrka hablahaa qasya reer kula dhiso quruxda aad leedahiyo dadnima rabbi kahama qabin yurubey yurubey qaalidii haween adaan qayrka hawlahaa qoysya reer kula dhiso quruxda aad leedahiyo dadnima rabbi kaama qabin qabkiyo dookhaygayo cankayguna kuma qawadin aduun baan kugu qalceemeyo qaybsami karaa qalbigo mugiisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya a mugiisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya dhulkiyo qabkiyo dookhaygayo aankayguna kuma qawadin adun baan kugu qalceemiyo qaybsami karaa la qalbigu mugiisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya la mugiisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya
rabbiga rabbiga qaadira yaqaan wuxuu ur qarinaye waxaad afka qadigbu caqligu qiimaynaya haddaad qowlkaadi tidhi rabbiga rabbiga qaadira yaqaan wuxuu ur qarinaye waxaad afka qadigbu caqligu qiimaynaya haddaan qowlkaadi tidhi daboolay iyo ujeedadan qalad ku jirin haddaan ruuxu qayb samayn qalbigu laba doora gelin maxay maxay ragga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan maxay ragga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan qalooc qaloo la daboolay iyo ujeedadan qalad ku jirin haddaan ruuxu qayb samayn qalbigu laba doora gelin maxay maxay ragga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan maxay ragga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan
qabyada qabyada nolosha ahoo dhulka boqormaarays lehiyo waxaa jira meel qallalan dadkana ruux qaniya iyo darweeyaan quud hele qabyada qabyada nolosha ahoo dhulka boqormaarays lehiyo waxaa jira meel qallalan dadkana ruux qaniya iyo darweeyaan quud hele qorshaha qorshaha guur waa midee midii qudhahayd haween rag waan haanaanu qabinin ninkii laba qaybu helay waa hagaaga dhegaystayaal wuxuu yidhi muggiis hadduu qof yahay miyuu laba qaadi karaa waxa weeyaan heestaasi codadkeeda waxay nagu soo gaadhsiinaya fanaaniinta cabdihaani xaashi iyo weliba yurub geenya waxaanay gebagabo tahay idaacaddeeda duhurnimo waa ay si wada jira halkan idinku daadihinayaan saare cabdi axmed aniga oo cabdixakiim maxamuud shirwac iyo weliba iskudubaridkii saaxiibka bashiir abikar iyo dhammaanba bahda v o idin leh sidaa iyo nabadgelyo waan haananu qabinin ninkii laba qaybu helay lacalafka calafee behen qoriyo iyada qadarta u daa laa calaf ee behen qoriyo iyoga qadarta u daa